galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
waa galab arbacaha bisha diseembarna waa sagaal sanadka labada kun iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogeena v o a somaly com idaacadda galabnimo waxaa idiin daadahaynaya haaruun macruuf iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah wasiirka u k u qaabilsan afrika oo booqday magaalada baydhabo kulanka ayaa waxaa loogu wada hadlay arrimo badan oo quseeya dowlad goboleed koonfur galbeed ay ka mid tahay horumarka arrimaha securitiga iyo arrimaha gargaarka madaxweynaha ayaa aad u bogaaday dowladda ingiriiska dadaalada ee ka wada koonfur galbeed waxaa sidoo kale aanu idiin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja erge toban habeen soo dhaxday oo timid halkaan joogo tulda geela inaan loogo waad igu taqaaniina waa laygu wada toosayaa taajir saan ahaye gacantaan tashiilada aqoon sow la tabi maayo sidoo kale waxaad maqli doontaan suuqyada magaalada boosaaso iyo dekadda oo muddo shan cishaa xirnaa oo lagu heshiiyey in dib loo furo xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan dhegaystayaal marka horese warkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
dowladda etiyoobiya ayaa diidaysa baaqyada loo jeedinayo ee ah in baaritaan madaxa bannaan lagu sameeyo dagaalka lagu hoobtay ee gobolka tigree go'aankan ayaa imanaya iyadoo ay socdaan baaqyo caalami ah oo ku saabsan in si hufan loo muujiyo dagaalka bisha socday ee u dhexeeya ciidamada etiyoobiya iyo kuwa dowladda gobolka tigree kaasi oo loo malaynayo inay ku dhinteen kumanaan qof ayna ku jiraan dad rayid ah ugu yaraan hal xasuuq oo baaxad leh ayaa la diiwaan geliyey kuwo kalena waa laga cabsi qabaa inay jiraan ridwaan xuseen oo ah sarkaal sare oo ka tirsan dowladda etiyoobiya ayaa fiidnimadii talaadada saxaafadda u sheegay in etiyoobiya ay dadka kale ku casuumi doonto inay caawimaad keliya u fidiyaan waa haddii booyiri ay dareento inay ku fashilantay baaritaanka in loo qaato in dowladdu aysan fulin karin baaritaanada caynkan ah waxa ay tahay hoos udhigidda xukuumadda ayuu yidhi walaaca ayaa sii kordhaya xilli oo gobolka tigree ee waqooyiga dalkaasi uu inta badan ka go'an yahay dunida iyadoo dadka lixdan milyan gaaraya ee gobolkaasi ay si aad ah ugu baahan yihiin cunto iyo daawooyin madaxweynaha la doortay ee maraykanka joe biden ayaa arbacada maanta ah si rasmi ah ugu dhawaaqi doona xulashadiisa xogayaha difaaca oo uu xushay generaalka howlgabka ah lloyd austin iyadoo ay jiraan walaac ay qabaan qaar ka mid a xubnaha koongareska oo ku aadan in bentagonka uu hogaamiyo qof rayid ah halkii uu ka noqon lahaa sarkaal militari austin oo noqonaya xogayihii ugu horreeyey ee gaashaandhigga maraykanka ee madow ah ayaa sumcaddiisa dhisay muddadii afartanka sano ahayd ee uu ka tirsanaa ciidamada militariga oo ay ku jirto mar uu soo noqday taliyaha taliska dhexe ee militariga kaasi oo dusha kala socda ciidamada maraykanka ee ku sugan bariga dhexe laakiin magacaabistiisa ayaa soo dadejinaysa hannaan adag oo ansixintiisa ah kadib markii ugu yaraan laba senatar oo ka tirsan dimuqraadiyiinta ay muujiyeen inay ka soo horjeedaan inay meesha ka saaraan sharci ansixintiisa xanibaya kaasi oo dalbanaya in madaxda sare ee militarigu ay ka maqnaadaan ciidamada qalabka sida ugu yaraan toddoba sanno ka hor inta aysan qaban jagada ugu sarraysa bentagoonka austin oo lixdan iyo toddoba jir ah ayaa howlgab noqday sannadkii labada kun iyo lix iyo tobankii biden oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa maqaal uu talaadadii ku daabacay wargeyska the atlantic waxauu ku booriyey golaha senatka maraykanku in ay meesha ka saaraan sharcigaasi si ay taasi ugu ogolaato in genaraal austin si deg deg ah loo ansixiyo genaraal jim madis oo ahaa xogayihii hore ee difaaca ee uu magacaabay madaxweyne donald trump ayaa isna u baahnaa in sharcigaasi meesha looga saaro si uu waaxda gaashaandhigga u hogaamiyo maxkamadda sare ee maraykanka ayaa talaadadii gaashaanka ku dhufatay iskudaygii ugu dambeeyey ee xisbiga jamhuuriga ay ku doonayeen in madaxweynaha la doortay joe biden loogu diido guushii uu ka gaaray gobolka muhiimka ah ee bensilvaniya biden ayaa bensilvaniya tobannaan kun oo cod uga badiyey madaxweyne donald trump doorashadii madaxtinimo ee dhacday saddexdii bishii nofembar aynu ka soo gudubnay iyadoo aan bixin wax faahfaahin ayay maxkamadda sare diiday inay joojiso hanaanka shahaadada qirista guusha lagu siinayo joe biden gudoomiyaha gobolka pennsylvania tom wolof oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa mar hore saxiixay shahaadada guusha biden ee gobolkiisa ka hor inta aysan afar iyo tobanka bishan disembar codaynin ergooyinka leh codadka kama dambaysta ah ee loo yaqaano electoral college pennsylvania ayaa leh labaatan cod mar walbana waxay ka mid tahay gobolada aadka loogu dagaalamo xilliyada doorashada madaxtinimada maraykanka oo dhacda afartii sanaba mar joe biden ayaa doorashadii madaxtinimada maraykanka ee bishii hore la qabtay waxa uu helay saddex boqol iyo lix codadka loo yaqaano electoral college balse weli si rasmi ah looguma dhawaaqin guushiisa waxaanay ku xidhan tahay marka ay toddobaadka dambe kulmaan dhammaan ergooyinka gobolada maraykanka ee electoral college warkii dunidana dhegaystayaal waa naga inta
aad buu u mahadsan yahay maxamed bashiir oo warka caalamka inoo akhrinayay halka aad ka dhagaysanayseena waa idaacadda v o a laanta afka soomaaliga oo idinkaga imanaysa magaalada washington aan ku bilownee kulan maanta magaalada boosaaso ka dhacay oo u dhexeeya guddi ay iska soo xuleen ganacsatada iyo maamulka puntland ayaa laga gaara heshiis ah in dib loo furo dekadda iyo suuqyada magaalada oo muddo shan cishaa xirna suuqyada iyo dekadda ayaa xirmay kadib markii ganacsatadu ay cabasho iyo banaanbaxyo kaga soo horjeesteen sicir barar saameeyey suuqyada puntland iyo amar uu madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dani ku bixiyey in la joojiyo lacagta shilin soomaaliga ee boqolkiiba soddon ay ganacsatadu kaga canshuuran jireen badeecadaha uga soo dega dekadda magaalada boosaaso wariyaha v o a faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixintan inooga soo dirtay magaalada boosaaso kulankan oo ka dhacay xarunta rugta ganacsiga ee magaalada boosaaso ayaa socday saacado kooban waxaana ka soo baxay qodobo ay ka mid yihiin in suuqa iyo dekadda boosaaso dib loo furo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha puntland maxamed cabdiraxmaan dhamancad oo ka hadlayey shir jaraa-id oo ay labada dhinac si wada jira u qabteen ayaa sharaxaya qodobada laga wada hadlay
xaaladdii muddadan ka jidhay magaalada boosaaso sidaan loo wada soconaba xiraa suuqu dekedda shaqadeeduna ay taagnayd arrintaasoo sida ganacsataduba ay sheegtay iyo rugta ganacsiguba ka dhalatay isbedeladii ku yimid sarifka lacagaha qalaad ama lacagta doolarka sixir barar ka dhashay kadib xiraashahaas iyo joogsashada shaqada dekedda ayaa shirar ay rugta ganacsiga iyo ganacsatadu wada qaateen kadibna halkaan aanu dowladda kula shiray waxaanu maanta isla qaadanay in dib loo furo suuqii magaalada boosaaso oo ganacsigii iyo dhaqdhaqaaqiisa uu dib u bilowdo isla maantay ama galabtaba dibna loo bilaabo dhaqdhaqaaqii shaqadii dekedda iyo dejintii dooyihii iyo howlihii dekedduna inay dib u bilowdaan haddii lahaydno sidaad la socotaanba madaxweynaha shalay ayuu wuxuu ku dhawaaqay qodobo runtii muhiim ah oo lagu maaragtay xakamaynayo sarifka lacagta qalaad ama doolarka si kala haddaan dhigo iyo ilaalinta shilinka intaba oo ay ka mid ahayd bangiga dowladda iyo bunuugta sida gaarkaa loo leeyahaba inay lacagta sarifaan in kastamyada dowladdu aysan ku jirin dekaddu lagu qaado ay dowladdu ku qaado wasaaradda maaliyadda iyo dowladaha hooseba ay ku qaadaan lacagta shilin soomaaliga canshuurta iyo dowladihii hoose sidii awalba ay u qaadi jireen inay u qaadaan shilinka waxaan xoojinayaa codsiga ganacsatadu halkaan ay maanta ka soo jeedisay iyo guddoomiyaha rugta ganacsiga ee ah in ganacsatadu ay qaataan shilin soomaaliga in lacagta la qaado ama ha noqoto ganacsatada yaryar ama ha noqoto ganacsatada waaweyn in shilinka dadka laga qaado oo dadkii loo awoodsiiyo inay shilinkii ay wax ku iibsan karaan maadaama dowladduna ilaalinayso in shilinku uu noqdo mid wareegaya ee aan mid meel ku xirayn haddii lahaydmo gudoomiyaha rugta ganacsiga puntland maxamed caydiid jaamac ayaa ganacsatada ugu baaqay in suuqa dib loo furo wixii xalana laga wada hadlo madaxda dowladda uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha niqaash badan kadib iyo doodo badan oo runtii ganacsatada iyo dowladdu ay ka wada hadleen arrimaha jira waxaa la isla qaatay in la furo suuqa in ay dowladda sidii madaxweynuhu hore u sheegay ay bangiyadu qaataan lacagta soomaaliga ah iyo balaha kantaroolada intaas wixii ka dhimanna oo si ku hirgeli lahaa barnaamijka in lacagta soomaaliga la tayaysiiyo meelo ay ku shaqayn kartana la helo waxaa kasii wada shaqayn doona insha allahu rugta ganacsiga iyo guddi ganacsato ah iyo dowladda intaas ayaa kulanku ku soo dhammaaday waxaan noo sheegaynaa dhammaan ganacsatada boosaaso iyo ganacsatada puntland in ganacsiga la furo shaqaduna ay socoto wixii kale oo xalan ah wuu noqon doona mid laga sii wada shaqayn doono dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay ayaa waxaa jiray sicir barar saameeyey suuqyada puntland kaasoo ugu dambayntii sababay inay xirmaan dekedda iyo suuqa weyn ee boosaaso waxaana heshiiskani uu ku soo beegmay iyadoo madaxweynaha puntland uu shalay ku dhawaaqay in bangiga puntland uu si toosa u sarrifi doono shilinka soomaaliga oo ay ganacsatadu diideen toddobaadyadii ugu dambeeyey faadimo yaasin jaamac v o a boosaaso
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal wasiirka arrimaha afrika u qaabilsan dowladda britain james dutridge ayaa shalay booqasho ku tegay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay mr dutridge oo uu wehliyo safiirka britain ee soomaaliya ayaa intii ay booqanayeen magaalada waxay kormeer ku tageen xarun tababar ciidan oo markaasi ay britain maalgeliso oo ku taala magaalada baydhabo waxayna la kulmeen madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulkiisa wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan baydhabo nooga soo diray madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa magaalada baydhabo kulan wuxuu kula yeeshay wasiirka arrimaha afrika u qaabilsan dowladda ingiriiska james tedridge iyo safiirka dowladda ingiriiska u qaabilsan arrimaha soomaaliya ben fender waxay ka wada hadleen labada dhinac dib u dhiska ciidamada iyadoo dowladda u k-na ciidamada ugu badan ee koonfur galbeed ay tababarka siiso sidoo kale waxaa looga hadlay kulanka la dagaalanka kooxda al-shabaab ka hortaga musuq maasuqa iyo horumarinta dhaqaalaha wasiirka qorsheynta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya axmed madoobe nuunow ayaa kulanka markii uu soo gabagaboobay saxaafadda la hadlay waxaa booqasho gaaban ku soo gaaray magaalada baydhabo ee caasimadda kumeel gaarka ee koonfur galbeed wasiirka u qaabilsan dowladda ingiriiska arrimaha afrika iyo safiirka soomaaliya u fadhiya dowladda ingiriiska madaxdaas ayaa kulan la qaatay madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagaren kulanka ayaa waxaa loogu wada hadlay arrimo badan oo quseeya dowlad goboleed koonfur galbeed ay ka mid tahay horumarka arrimaha securitiga iyo arrimaha gargaarka madaxweynaha ayaa aada u bogaadiyey dowladda ingiriiska dadaalada ay ka wadda koonfur galbeed oo ku saabsan arrimaha aan soo xusnay wuxuuna ka codsaday inay laba jibaaraan dadaalkooda madaxda ayaa madaxweynaha ugu mahad celiyey sida wanaagsan ay dowladda koonfur galbeed ula shaqayso dowladda ingiriiska waxayna ballan qaadeen in ay kordhin doonaan dadaalada ay ka wadaan koonfur galbeed hadduu alle ilmo sanadka cusub kulanka kadib ayaa madaxda waxay booqdeen xarunta tababarada ciidamada soomaaliya ee ku taalla baydhabo ayagoo soo indhindheeyey tababarada meesha ka socda ciidamada la tababaraya iyo waxyaabahay ay u baahan yihiinna ka wada hadlay shirka wuxuu ku dhammaaday guul intaasi kadib madaxweynaha koonfur galbeed safiirka dowladda ingiriiska u fadhiya soomaaliya iyo wasiirka arrimaha afrika u qaabilsan dowladda ingiriiska waxay si wadajir u kormeereen xarumaha tababarka uga socda ciidamada xoogga dalka oo ay maalgeliso dowladda ingiriiska dhinaca kale dagaalbeeleedyo ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa ay ka dhacayeen tuulooyin hoos yimaada degmada wellaweyn ee gobolka shabeellada hoose dagaalbeeleedyada afartan iyo sideedkii saac ugu dambeeyey ka dhacaya deegaana hoos yimaada degmada wellaweyn ayaa geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana socda dadaallo ay wadaan odayaasha oo looga hortegayo dagaalada ka soo cusboonaaday deegaano ka tirsan degmada wellaweyn ee gobolka shabeellada hoose mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
hay-adda xuquuqda aadanaha ee amnesty international ayaa dowladda maraykanka ugu baaqday inay magdhow siiso qoysaskii dadkooda ku waayey howlgalladii ay ciidamada maraykanku ay ka wadeen gudaha soomaaliya kuwaasi oo ay la beegsanayeen maleeshiyada ururka al-shabaab baaqa hay-adda amnesty ayaa imanaya xilli madaxweynaha xilka kasii degaya ee maraykanka donald j trump uu amar ku bixiyey in ciidamada maraykanka laga soo saaro soomaaliya haddaba nuxurka warbixinta arrimahaasi ku saabsan ee ay soo saartay hay-adda amnesty ayaa cabdulaahi xasan oo ka tirsan hay-adda amnesty xafiiskeeda magaalada nairobi waxa uga waramay wariyaha v o eda ee magaalada nairobi khadar maxamuud xareed warbixinta nuxurkeeda khadarow wuxuu yahay sidaa la socotoba dowladda maraykanka ayaa ku dhawaaqday in ciidamada kajoog ciidamada dhulka ka dagaalama ee ka jooga soomaaliya ay la bixi doonaan sanadka cusub bisha sanadka cusub ee labada kun iyo koo iyo labaatanka bishiisa koobaad maadaama arrintaa ay sameeyeen waxaan ugu baaqaynaa maraykanka maadaama ay jiraan dad shacab ah oo ay ku dileen ama ay ku dhaawaceen ama waxyeelo kale ay kasoo gaareen duqeymadii uu ka sameynayay dalka gaar ahaan sanadihii ugu dambeeyey in dadkii ayaga ahaa aan la iloobin haddii baxaan iyo haddii kale oo ay sii joogaan intaba marka waxaan leenahay dadka ayaga ahaa oo dhibaatada iisoo gaartay waa in magdhow la siiyaa oo cadaalad ay helaan dhibaatadii ku dhacday ee cadaalad ka helaan sidoo kale waxaan warbixinta ku sheegaynaa in ciidanka hadduu wadanka ka baxay micnaheeda ayna ahayn in dagaalka ay joojiyeen sababtoo diyaaradaha dagaalka ee wadanka weeraradii kusoo qaadayeen intooda badan wadanka dibadiisa ayay kasoo duulayeen oo weerarada ay ka geysanayeen marka waxaan ugu baaqaynaa sidoo kale haddii sii wadaan diyaaradahaas inay dalka ku duqeeyaan waa in dadka shacabka ah aynan waxyeelo gaarsiinin oo ilaaliyaan xuquuqda dadka shacabka marka marka laga soo tago warbixintan inaad soo saarteen maraykanka gaar ahaana taliska africa iyo africom ma kala hadasheen arrintan oo toos ma ogala hadasheen arrinta khadar haa sidaad la socoto dhowr jeeroo isxigtay ayaan baaritaano aan samaynay waxaan ku sheegnay warbixino aan kasoo saarnay waxaan ku sheegnay in maraykanka africom weliba ay soomaaliya ku dileen dad gaaray koo iyo labaatan qof koo iyo labaatan qof koo iyo tobanna ay ku dhaawaceen kadib intaa ka hor waxay dhihi jireen qof shacab ahoo soomaaliya aan ku dilna ma jiro laakiin cadaadiskii nooga imaaday iyo cadeymihii aan tusnay iyo shararkii aan la yeelana kadib waxaa dhacday in africom ay qirteen si toos ay ayagaba u qirteen in shan qofna ay dileen sideed qofna ay dhaawaceen marka baaqanaga wuxuu yahay haatan in maadaama ayba jiraan in ayagii ay qirteen inay shacabna dileen qaarna ay dhaawaceen waxaan u sheegaynaa in ay ka bilaabaan kuwa ayaga ahoo ay ayaga qirteen dadaaladii ayaga ahaana ay sii wadaan haddii dalka ka baxaan iyo haddii kale warbixinada ay soo saaraan saddexda biloodba mar oo ay ku fiirinayaan ay kusoo bandhigaan baaritaanadii ay ku sameeyaan in dad shacab ay waxyeeleeyaan in kalena aan la joojinin oo ay sii socdaan si dadka qaraabada ahaa iyo dadka dhibaatooyinka soo gaareen laftirkooda ay cadaalad u helaan arrinta magdhowa haddii aad kala hadasheen maxay idinkuga jawaabeen weli arrinta magdhowa kamayna hadlin inay magdhow sameynaya in kalena weli mayna sheegin laakiin dadaaladii aan sameynay waxaa kasoo baxday kow in ay bilaabeen in saddexdii biloodba mar ay warbixin soo saarayaan ay kiisaskii aan annaga ama hay-adaha kale ay ku qabsadeen ay markaasi indhaindhayntii ku sameeyeen baaritaanka ay soo bandhigaan oo ay sheegayaan in ay shacab dileen iyo in kale mathalan waxaa kaloo dhacday in ay sameeyeen website ay ugu talagaleen dadka shacabka ahoo eedaha soo jeedinaya in dadkoodii la dilay ama la dhaawacay ay hadda awood u leeyihiin in intay websiteka galaan ay tebiyaan dhibaatadii ku dhacday dadaaladaas waxay ka imaadeen kuwii anaga aan sameynay waxaan rajeynaynaa hadirtan oo dadaalkanaga ugu xoogan uu yahay oo haddana aan wadno in dadkii shacabka ahaa ee dhibaatada ay ku dhacday lagana bilaabayo kuwa ay ayaga qirteen haatan la siiyo magdhow iyo cadaalad si ay markaasi u helaan xuquuqda kaga maqan oo africom ay kala maqan tahay marka dadka aad rabtaan in magdhowda la siiyo ma kuwa ay maraykanku qirteen ee shanta qofba mise si guud ahaan dadka aad idinku soo ogaateen in duqeymo lagu laayay aada iyo aad dadka aan rabna in magdhowga la siiyo oo cadaalad ay helaan waxay yihiin dhammaan dadka wax ay ku gaareen kuwa anaga aan soo soo saarnay oo anaga ogaanay oo koo iyo tobanka la dilay koo iyo labaatanka la dilay iyo koo iyo tobanka la dhaawacay ah iyo kuwa ay qirteen intaba iyo kuwo kale oo fara badan oo laga yaaba inay jiraan oo anaga aan baaritaan ku sameynin sababta aan sidaa u leeyahay waxay tahay africom saddexdii sano iyo barkii ugu dambeeyey soomaaliya waxay ka geysteen boqol sagaashan iyo lix weerar amnesty international oo aan ka tirsanahay waxay baaritaan ku sameysay sagaal kiis oo keliya inti kaleo dhan baaritaan kumaana sameyn sagaalkaa kiis baan ku ogaanay in koo iyo labaatana la dilay koo iyo tobanna la dhaawacay africom waxaa keliya oo ay qirteen shan inay dileen sideedna dhaawaceen marka waxaan rabnaa inay horta kow ka bilaabaan kuwa ay qirteen ooba muranku uuna ku jirin kadib ay u imaadaan kuwa kale oo aan anaga usoo bandhignay kadibna ay u tagaan kuwa kale oo ay u baahan tahay in baaritaan madax bannaan ay ayaga iyo dowladda soomaaliya iskula sameeyaan si dadkii dhammaan ay cadaalad u helaan marka idinku sidee ku ogaateen baaritaankiinu markaad sameynayseen maadaama deegaanada duqeymaha ay ka dhacayeen ay ahaayeen deegaano ay inta badan al-shabaab maamulaan amaba gobolada dalka ku yaala sidee idinku baaritaankiina maxaad ku salayseen sideed kusoo xaqiijiseen baaritaankaanaga waa su-aal aada wanaagsan wuxuu ku salaysan yahay waraysiyo aan la yeelano dadka ashkhaastii ay dhibka ku dhacday ay dhibka ku dhaceen laftirkoodii qaar waxaan waraysanaynaa dadkii goobjooga ka ahaa dagaalka ama maaragtay dhibaatooyin markii dhacayeen arkay mathalan bishii labaad ee sanadkan bishii labaad labadeedii waxaa jira qoys gabarna laga dilay hooyo weyn iyo labo gabdhoodna lagu dhaawacay waxaan wareysanay dadka goobjooga ka ahaa dhacdadaas dhacdada waxay ka mid tahay dhacdooyinka uu mareykanka qirtay in saddex qof oo dumar ahna uu dhaawacay hal qof oo dumar ahna uu meesha ku dilay sidoo kale waxaan indhaindhayn ku sameynaa videoyo ama sawiro laga qaaday goobta ay dhibaatooyinka ka dhaceen anagoo isticmaaleyna aalada dayax gacmeedka ee sataretka loo yaqaano oo na tusayso meeshii goobta wax ka dhaceen weerarada sidoo kale waxaan fiirinaa riboodyada ay idaacadaha soo qoraan sidii saxaafada lagu soo qoro iyo kuwa ay africom laftirkooda soo bandhigaan maadaama ay weerarada ay sameeyaan qaarkood ay soo sheegaan inay sameeyeen marka waxyaabahaas oo dhan oo la isku daray ayaan ku caddaynaynaa warbixintanadii inay sax ahayd oo shaki uuna ku jirin waxaaba kugu daliil ah in ayagii laftirkoodiiba ay qiranayaan inay shacab dileen ama ay dhaawaceen maxaa dhacaya haddii maadaama maraykanku uu ciidamadiisii kala baxayo soomaaliya sida wararka hordhaca ay sheegayaan haddii magtii uu bixin waayo maraykanka soomaaliyana uu ka baxo sidee wax u dhici karaa waa walaaca aan qabno oo warbixintan maanta aan soo saarnay aan usoo saarnay waxaa weeyaan maraykanka hadduu soomaaliya ka baxo iyo haddii kaleba shuruucda caalamiga marna marmarsiyo ooma siinayso haddii dalka uu ka baxay in cadaaladii dadkii loo sameeya kama siinayso waxaa waajib ah mar walba dadka dhibaatada la gaaray in xaqoodii ay helaan cadaaladii ay helaan magdhow ku filan la siiyo sidoo kale waxaa waajib ku ah maraykanka iyo saraakiishii sarsare ee go-aanka gaaray in dadka shacabka ee la dilo ama la duqeeyo markii horeba in ayadoo la isticmaalayo shuruucda caalamiga ah ee xadidaysa in dadka shacabka wax lagu yeelo dagaalada intay socdaan in baaritaan inta lagu sameeyo maxkamad lasoo hortaago oo lagula xisaabtamo dembiga ay ka galeen dadka shacabka waa mahadsanti cabdulahi shukran aad baa mahadsan kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi xasan oo ka tirsan hay-adda amnesty international xafiiskeeda nairobi waxa uu waramayey wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed dalka ingiriiska waxaa shalay si rasmi ah uga bilaabmay tallaalka ay sameeyeen shirkadaha pfizer iyo biontek bulshada ingiriiska ayaa siyaabo kala duwan u arka tallaalkan dadka qaar ayaa soo dhoweeyay tallaalka una arka bilowgii dhammaadka xanuunka covid nteen ee adduunka aafeeyey ee dhowr iyo lixdanka milyan ee qof ku dhacay dad gaadhaya milyan iyo badhna ay u dhinteen dadka kasoo jeeda jaaliyadaha laga tirada badan yahay oo ay soomaalidu ku jirto ayaa ka mid ah dadka cabsida badan ka qaba tallaalkan wariyaha v o eda cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa warbixintan london nooga soo diray markaaad dadka soomaalida kala sheekaysato ama aad fiirso baraha ay bulshadu ku kulanto dalka ingiriiska mowduuca ugu weyn ee laga xaajoonaya waa tallaalka xanuunka covid sagaaliyo toban ee shalay sida rasmiga ah looga bilaabay dalkan britain sheekooyinkani waxay isugu jiraan rajo iyo cabsi waxaa jira shaki soo jireen ah oo la xidhiira guud ahaan tallaalada dadka laga tirada badan yahay ee ku nool wadankan ingiriiska kuma cusba inay shaki ka muujiyaan tallaalada kala duwan ee la qaato xataa kuwa caruurta la siiyo waxaa ku jirta maado xaaraan ah waa dawo dadka madow lagu tijaabinayo iyo hadalla la mid ahi waa doodaha ay bulshada qaarkeed isweydaarsanayso dor maxamed caydiid hore oo degan magaalada shafil ahna dhakhtar ku takhasusay caafimaadka guud ayaan weydiiyey guud ahaan waxa ay dadku uga shakiyaan tallaalada haddaan isku dayo inaan ka jawaabo su-aasha waxyaabaha keena inay dadku ka shakiyaan tallaalada aad iyo aad bay u fara badan yihiin waxaa ka mid a dadka qaar oo caqiida ahaan aaminsan inaanay wanaagsanayn oo xagga diinta ay tahay dadka qaar aaminsan in xanuun lagu tallaalayo iyo waxyaabo dawo qaar aaminsan in lagu tijaabinayo dawooyin cusub qaar kule waxaanna lagu mudaya anagu ma garanayno khaasatan dalkeennii markaad eegtid aad bay uga shakisan yihiin dadkuyo waxay kuleeyihin hay-adaa waxaan wata markaad iminka eegtid dadkeena dhulkan dhulkan iminka ingiriiskan oo kale dad badanoo la sheekaysta waxay sheegeen waxay ku leeyihin dadkii caruurtii la tallaalay qaar baa matalan oo kale hadalkii ka tegay qaar baa si noqday marka waxyaabo badan bay u aanaynayaan waxyaabo badan bay ka shakisan yihiin marka dhibaatooyin badan bay sheegsheegayaan laakiin waa arin aad iyo aad had iyo goor ay ula kulmaan dadka matalan oo kale dhakhaatiirta sidii ay ugu qancin lahaayeen dadka inay istallaalaan waa arin sahlan ma aha marka waxyaabo fara badan baa jira oo ay arrimahaas ka mid yihiin de haddana iminka xanuunkan covid nneteen oo isaga laftiisa aanay macluumaad badan laga haysan waxa uu yahay iyo firuskan sida uu yahay iyo siduu ku yimi iyaga laftiisagana shakiyo fara badan baa iska jira tallaalkiisoo dadku weli ilaa hadda kuma qanacsana inay qaataan magaalada bristol oo ka mid a magaalooyinka oo bilihii ugu dambeeyey sida aadkaa u saameeyey xanuunka covid waxaa ka jira urur soomaaliyeed oo la yidhaahdo ururka codka dhalinta soomaalida oo in muddo ah hay-adda caafimaadka ee magaaladaasi kala shaqaynaya sidii ay jaaliyaddu u heli lahayd adeega caafimaad oo ay fahamsan yihiin gaar ahaana xilligan lagu jiray xanuunka koronaha maxamed sayaaqle oo ah guddoomiyaha ururkaasi ayaa iga waramay xaaladdu halkaa iminka marayso waxaanu ku jirnaa hirkii labaad ee caabiqa kofidka kaasoo saameeyey guud ahaan dalka u k magaalada bristol waxaa ka mid tahay meelaha sida xun uu saameeyey waxaanu ku jirnaa bandooga heerka saddexaad ama waxa loo yaqaana tire tree kaas oo ay furan yihiin iskuullada iyo magaranaysaa dukaamada aan muhiimka ahayn waxa soomaalida xaggeeda marka laga eego dad fara badan ayaa markii labaad ku dhintay oo uu ka saameyn xun yahay markii hore dad fara badan baa cusbitaalka galay xilligan qabowga magaranaysa ama winterkuna wuxuu kasii dhigay saameynta caabuqa koofirku in intii hore ka darnaado marka waxaan odhan karaa soomaalida siduu u saameeyey aad markii hore iyo iminka magaaladan deganahay iminka ayuu ku xun yahay sidoo kale waxaa rajo fiican muujinaya de winterka oo dhammaan doona bilaa soo socda iyo sidoo kale waxaa soo baxay tallaalkii cofidka waxaa kale oo aan maxamed sayaqle weydiiyey bal dadka soomaaliyeed ee ay la shaqeeyaan inta ka walacsan tallaalkan waxyaabaha ay ku sababeeyeen dadka muslimiinta ah ee dadka soomaalida ah ee dadka muslimiinta ah ee dadka kale caddaanka ee dalka u dhashay waxay ka walacsan yihiin waxa loo yaqaano tallaalka iyo wuxuu tallaalka ku jira muslimiinta tusaale ahaan dad fara badan waxay isweydiinayeen tallaalka inuu ku jiro wax aan diintu ogoleyn oo xaaraan ah sida dheecaanka doofaarka oo kale urur muslimiinta bristol ah waxaanu hubinay oonu xitaa wacigelin ka sameynay in aanu oon kala shaqeynay hay-adda caafimaadka magaalada bristol in aanu tallaalka ku jirin wax diiniyan muslimiinta xaaraan ku ah oo qofku inuu qaato ka hor imanaya taa waanu hubinay ta labaad waxa weeye inay dadku hubiyaan marka tallaalka qaatid qofku miyuu xanuunsanaya mise ma xanuunsanayo taasna waxaa la hubiyey in aanu tallaalku lahayn viruskii aanu ahayn qoloftii viruska uu yahay si antiborigaagu magaranaysa u garto difaaca jirkaagu si u garto in loogu talagalay laakiinse maadaama cusub yahay tallaalku inugu cusub yahay dad fara badan baa u baahan faham fara badan xog ururin ay samaysay jaamacadda queen mary oo ku taala london ayay ku sheegeen in dadkii ay xogta ka ururiyeen boqolkiiba sagaal iyo soddon dadka ajaanabiga ah ee london degan ay sheegeen inay qaadanayaan tallaalka covid sagaal iyo toban halka dadka caddaanka ah ee iyaguna ku nool london ay boqolkiiba toddobaatan sheegeen in ay diyaar u yihiin inay qaataan tallaalkaasi khubarada xogtan ururisay ayaa sidoo kale sheegtay in sababaha keena inay dadka laga tirada badan yahay ee ku nool waddanka britain ay inta badan shakiga uga qabaan tallaalkan aan la inkari karin iyada oo dadku ku sababeeyeen waxyaabo ay ka mid yihiin been abuur tallaalka laga sheegay deg degga loo ansixiyey khatarta laga qaba in uu keeni karo cunsurnimo iyo ta ugu muhiimsan oo ah kalsooni la-aan jirta
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o a
bandhiga v o e kala soco laanta af soomaaliga ee v o e maalin kasta oo khamiis ah
goordhow waxaa noo soo socda xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaqanka iyo hibdaha iyo qodobo kale marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
dowladda ethoobiya ayaa diidaysa baaqyada loo jeedinayo ee ah in baaritaan madaxa bannaan lagu sameeyo dagaalka lagu hoobtay ee gobolka tigrey ridwaan xuseen oo ah sarkaal sare oo ka tirsan dowladda ethoobiya ayaa fiidnimadii talaadada saxaafadda u sheegay in ethoobiya ay dadka kale ku casuumi doonto inay caawimaad keliya u fidiyaan waa haddii booyiri ay dareento inay ku fashilantay baaritaanka in loo qaato in dowladdu aysan fulin karin baaritaannada caynkan ah waxa ay tahay hoos u dhigidda xukuumadda ayuu yidhi madaxweynaha la doortay ee maraykanka joe biden ayaa arbacada maanta ah si rasmi ah ugu dhawaaqi doona xulashadiisa xogayaha difaaca oo uu u xushay generaalka howlgabka ah lloyd austin iyadoo ay jiraan walaac ay qabaan qaar ka mid a xubnaha koongareska oo ku aadan in bentagonka uu hogaamiyo qof rayid ah halkii uu ka noqon lahaa sarkaal militari laakiin magacaabistiisa ayaa soo dedejinaysa hannaan adag oo ansixintiisa ah kadib markii ugu yaraan laba senatar oo ka tirsan dimuqraadiyiinta ay muujiyeen inay ka soo horjeedaan inay meesha ka saaraan sharci ansixintiisa xanibaya kaasi oo dalbanaya in madaxda sare ee militarigu ay ka maqnaadaan ciidamada qalabka sida ugu yaraan toddoba sano ka hor inta aysan qaban jagada ugu sarraysa bentagonka
aad buu u mahadsan yahay maxamed bashiir oo warka caalamka inoo akhrinayay halka aad ka dhagaysanayseena waa idaacadda v o e laanta afka soomaaliga oo idinkaga imanaysa magaalada washington haatana dalka canada dalka canada si lamid ah dunida kale waxaa aada looga hadalhayaa tallaalka xanuunka covid nteen kaasoo lagu wada in la gaadhsiiyo toddobaadka dambe dowladda ayaa sheegtay in tallaalka lagu bilaabayo dadka da-da ah soomaalida qaar ayaa soo dhoweeyey helista tallaalkan xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan toronto ka soo diray dowladda kanada ayaa aada u hadalhaysaa tallaalka covid iyo sida dadka loo gaarsiin lahaa kaasoo lagu wado in kun oo tallaalka ah uu maalmo kadib soo gaaro dalkan si loo siiyo dadka aadka ugu nugul cudurka kanada ayaa shirkadda fizer ee soo saarta tallaalka la gashay heshiis ah inay ka iibsato milyan oo tallaalka ah balse afar milyan oo keliya ayaa soo gaari doona kanada ilaa bisha maaj ee sanadka dambe balse qorshaha dowladda ayaa ah in qof walba uu helo tallaalka covid tallaalka ugu horeeya ayaa la siin doonaa dadka da-da ah iyo kuwa ka shaqeeya xarumaha caafimaadka dadka reer kanada oo soomaaliduna ay qeyb ka tahay ayaa soo dhoweeyey tallaalka walow ay jiraan dadka qaar inay ka cabsi qabaan badqabka tallaalka ogaas cabdiqaadir tarambi wuxuu ka mid yahay odayaasha soomaalida magaalada toronto wuxuu tilmaamay inuu ku faraxsan yahay in tallaal loo helo cudurkan safmarka ah ee faraha ba-an ku haya dunida tallaalkan covid laga bilaabo rabo dalka canada aada iyo aad bay u wanaagsan tahay arintan maaragtay tallaalka ah oo dad badan buu baaba-shay yurub iyo maraykanba usxuna u galay marka alxamdulilah rabilcaalamiin annagana maaragtay maanta waxyaaba la sheegaya maaragtay in la yidhi tilaal baa loo keenay waa fiican tahay aad bay u wanaagsan tahay caafimaad ahaanna aad buu u wanaagsan yahay say ila tahay sababto waa daawo lasoo baaray oo maaragtay oo si fiican loo soo jegarayay lasoo ogaaday maadaama maanta haysano annaga dowlad oo lacagna kaa rabin oo ku dhehayso maaragtay qaado qasab ma jiro maaragtay waa in aa keliya aad iska qaadataan tilaalka iyo waxyaabahaas haddii fursadaas la haysto maaragtay in la qaataan jeclaan lahay dadaan haysan maanta oo wadamo badan baa haysan dadka waaweynka an waxaan kula talin lahaa iyo kulli mumcinaa inay qaataan farxaan cali jumcaale ayaa ugaas tarambi la qaba muhiimadda uu leeyahay helista tallaalka cudurka covid xuseenow aadaa loo soo dhaweynaa cudurkan waa cudur halisa wuxuuna galaaftay dad aad u fara badan kuwo kaloo badanna weyla il daran yihiin qaar kaloo badan dhaqaalahoodu galaaftay qaar kaloo badan nafsiyan u galaaftay oo maskaxda iyo qalbigaba dadku xitaa jahawareeray ka qaadeen marka in talaal loo helo aadaa loo soo dhoweynaya xuseenow waxaa jiri karta in dadka qaar aysan ku degdegin qaadashada tallaalka sabab la xiriira cabsi ay ka qabaan in tallaalka laftiisa uu keeno dhibaato kale farxaan cali jimcaale ayaa qaba in inkastoo soomaalida qaar ay tallaalka necib yihiin haddana marka ay timaado tallaalka covid ay arinta sidaasi ka duwanaan doonto runtii xuseenow marka laga yimaado dhaqankeenii hore oo ah inaan ka cararno tallaal iyo wixii lamid ah oo markii horeba dadku aysan jeclaa jirin tallaalka hergabka oo kale ay ka carari jireen dhihi jireen cuduro wadaa iyo waxsaasa bulshada ay isdhex qaadi jirtay kan waxaan filaa inuu ka duwan yahay oo khatartiisa bacdama ay badan tahay in tallaal la helana muddo laga war dhowraayay uuna ka khatar badan yahay hergabka dad badan inay istallaali doonaan oo bulshada ah kolley haddii la helana dad diido oo tallaal ma raba yidhaahdana nambarkaas inuu aad u yaraa doono sababtoo ah muddana laga war dhowraayo oo lalahaa war tallaal ma la heli doonaa iyo in qofka istallaalana uu ka jaanis badan yahay in hadhow su-aalaha u imaan doono oo ah markaad safraysid iyo markaad shaqo raadinaysid tallaalka oo covid nka ma qabtaa markii la yidhaahdo qofkii haa yidhaahdo inuu ka jaanis ficnaanayo qofka kale wasiirka caafimaadka ee dalkan kanada bati hajduwa oo la weydiiyey su-aasha ah sida ay ugu qancinayaan bulshada inay qaataan tallaalka maray la hadlaysay warfidyeenada ayaa sheegtay in kanadiyaanka badankood ay fahamsan yihiin muhiimadda uu tallaalku leeyahay islamarkaana ay sii wadi doonaan dowlad ahaan sidii ay ugu sharaxi lahaayeen bulshada muhiimadda uu leeyahay tallaalka si ay u badbaadiyaan nafsadooda iyo tan qoysaskooda wasiirka caafimaadka ee gobolka ontario christina eliodna waxa ay sheegtay in dadka qaata tallaalka ay heli doonaan dukumenti caddayn ah taasoo ka caawin doonta arrimo ay ka mid yihiin safarka islamarkaana caddaynaysa inay qaateen tallaalka si ay ugu gaashaantaan xaalista covid xuseen nuur xaaji v o a toronto
dhegaystayaal markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo xasan kaafi qoyste
tan iyo wixii ka dambeeyey markii ay soo ilaatay doorashadii hirshabeelle ee uu ku soo baxay madaxweyne cali guudlaawe qorshuhuna ahaa in lagu caleemo saaro magaalada beledweyne ayaa arintaasi waxaa ka dhiidhiyey qaybo ka tirsan bulshada gobolka hiiraan oo saluugsan qaabka ay doorashadaasi u qabsoontay waxaana beledweyne ka dhacay dibadbaxyo lagu diidan yahay maamulkaasi haddaba sidee lagu xallin karaa tabashada ay qabaan bulshada reer hiiraan iyo xiisadda halkaasi ka taagan si uu maamulka hirshabeelle u noqdo mid ay ku qanacsan yihiin dhammaan dadka uu matalo waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya cabdiraxmaan daahir cusmaan oo ah wasiirkii hore waxbarashada dowladda soomaaliya iyo imaam cumar macalin abshir oo ka mid ah odayaasha dhaqanka soomaaliyeed waxaana hadalka ku horeynaya cabdiraxmaan asalaamu calaykum aada u mahadsan tahay dadkana maqlayana waa salaamaya hadda meesha waxaa ka dhacay gadood shacab dadkii gobolka hiiraan khaasatan magaalada beledweyne way kaceen arinta laga kacayna waxaa waaye arrin la xiriirto awoodda sida loo qaybsaday labadii goboloo midoobay oo shabeellaha dhexe iyo ahaa gobolka hiiraan marka qaabkii heshiiskii siyaasadeed ee waagaas lagu heshiiyey ayaa waxaa laleeyahay lalaalay marka taas daraaddeed ayaa dadkii ayagoo muujinaya dareenkooda ay soo bannaan baxeen marka waa arrin la xiriirto federeeshinka labadan gobol iyo maxaan kuu sheegaa awood qaybsigii oo ma arkaysa lagu joorfalay heshiisyadii oan la ilaalinin marka taas darteed ayaa keentay in shacabka uu kaco taasay salka ku haysaa waxaan ka baqaynaa de horta in waxaani ma arkaysaa dib loo noqdo marka arrintan federeeshinka ah oo marka laysku biiraayo waxaa muhiim ah in ma arkaysa la fiiriyo dhowr waxyaabood kow horta waxaan dastuuriyan inay sax tahay dastuurka wuxuu sheegaya laba gobol iyo wixii ka badan oo kii jiray inay isku biiri karaan taasi waa meeshay taalla waa sax talabaadoo meesha taalla waxaa waaye labada gobol dadka ku nool in arrintan tale laga geliyay dadka ay talada ka go'do ay heshiis ku yihiin taas inay ma arkaysaa meesha ay taalo waa muhiim marka mu malaynaya mabdacaas inuu meesha yaallo marka marka laga reebo qodobka sheegaya dastuurka in ma arkaysaa wuxuu sheegaya laga soo qaado ayaa heshiisadii oo idil iyo mabaadi'dii hoose ayaa meesha aan la tixgelinin marka taasna waxay keentay in dadkii ay ka kacaan ay gadoodaan ay yidhahdaan maya mana la khasbi karo marka runta la sheego oo lafta la raba in la jibiyo waa dowladan ma arkaysa ayaa waxaan waxay ka dhiganaysaa si danaheeda gaarka ah ay u gaarto in dadkii ay ma arkaysaa ay madaxa isku geliso ayada wixii ay rabtay ay soo saartay iyadoo aan tixgelinayn dadweynaha dantooda iyadoo aan tixgelinayn heshiisyadii siyaasadeeda hore loo gaaray iyadoo aan tixgelinayn ma arkaysaa shucuubta shacabka marka waxaan ka baqaynaa in ma arkaysaa arrintu ay faraha ka baxdo haye imaam cumar bismillahi raxmaan raxiim idaacadda fiicooda waa salaama wasiirkana waa salaama saaxiibkay intaas kadib aniga sida uu wasiirku u dhigay uma arko waxaan aniga u arkaa dadkii reer hirshabeelle inay caasimadii hirshabeelle jowhar ku shireen inay madaxweyne doorteen inay madaxweyne ku-xigeen doorteen inay gudoomiye baarlamaan doorteen inay baarlamaan doorteen inay dowlad dhisteen waxaan arkayaa anigu dowladdu waxay ka shaqayday inay fududaydo hirshabeelle waxoodu siday ku hirgeli lahaayeen laakiin waxa shaqadaas qabtay waa odayaashii dhaqanka ee reer hirshabeelle iyo bulshadii reer hirshabeelle oo qoys iyo qabiil gaar ahayn dhammaantood oo isku duuban ayay dhisteen waxaana kutusaya markii maamulku soo baxay oo madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen iyo gudoomiye baarlamaan soo baxeen kadib ayaa arrinta dhacday ay dhacday waana arrin siyaasiyeen u duugantaa isleeyahay siyaasi kursi waayey ayaa wuxuu rabaa inuu dowladda toosh ku ifiyo sidaas darteed reer hirshabeelle waa maamul madax bannaan waa dad isxalli kara waa dad isku filan laakiin siyaasiyiin reer hirshabeellaha oo kuraastii weyday ayaa waxay taagan yihiin aniga haddaanan kursiga helin hirshabeelle ha baaba'do taas ayaa cawaaqibka xun ka dhalanayaa taas ayaan qurux badnayn sidaasay aniga ila tahay horta madaxweyne cali guudlaawe waa nin reer hirshabeelle ah madaxweyne ku-xigeenku waa nin reer hirshabeelle ah gudoomiyaha baarlamaanka waa reer hirshabeelle horta qof reer hirshabeelle ka soo jeeda ayaa madaxweynaha iyo ku-xigeenka iyo gudoomiyaha baarlamaanka noqo lahaa shalana iyaga ah dowladdaa marka wadata cali guudlaawe iyo dowladdaa wadata waxbaabiinaysa waa warkii qoystow soddon sano koor aan ka dharagnay oo siyaasi kursi waayey ee raba inuu isagu waxa baabiiyo cali guudlaawe hadduu qabto iyo wasiir hadda cabdiraxmaanoo hadda ila fadhi hadduu qabto waa reer hirshabeel wixii jira ee tabashaana cuqaasha iyo dadka reer hirshabeello ahlo xalli walcaqdi diinta islaamka u taqaano ayagaa xallisa kara waxooda aniga waxaan arrintan u arkaa waa arrintii ka soo bilaabatay sagaashan iyo kowdii ilaa maanta ayd looma dhamma cabdiraxmaan dowladda iminka jirta waad la soo shaqaysay waxaadna ahayd wasiirkii waxbarashada maxaad ku cadaynaysaa in xasaladda beledweyne ka taagan ay dowladda hurinayso aadaa umahadsan tahay dowladda inay hurinayso horta waxaa daliilu ah hadalka horta dowladda bannaan ku yaalay oo taariikhdii hore dowlad goboleedyada kale waxay ku sameeyeen ra-isul wasaare ku-xigeenka uu meel fagaaraha ka sheegay in aqhliyabeed ma arkaysa ay ku heleen aan la koobi karin haddana tii ay federaal ka samayn doonaan hirshabeelle waxaa ka dhacay aan u jeedna anuu aad u ixtiraamayo saaxiibkeyga imaamka ma arkaysa meesha joogo uu yiri siyaasiyiin wax raadinaya aadaan aadaan u jeclaala horta siyaasiyiinta hiiraan ka yimid annaga hadda waxaan ku eedaynaa maba ay ka hadlinba meesha marka inay ka hadlaan ma arkaysa muhiim waan sugayna laakiin ma aha meesha siyaasiyiin waxaa waaye odayaashii ma arkaysa la dhahayay ahlulxalli walcaqdiga odayaasha dhaqanka oo dadka dhaqo gebigood intay isku tageenay ma arkaysa beledweyne istaageen yidhaahdeen waxa meesha ka jiro waa khalad waxay taageereen kacdoonkii ma arkaysa ee dhallinyarada iyo magaalada isku soo baxeedii intii ay tallaabo kale ku dareena waxay yidhaahdeen haddii ay arrintu sidaan kasii dartana waxaan taageeraynaa ma arkaysa jabhadda hubaysan oo ceelgaal fadhisan taageerayna marka taas waxay ku tusaysaa in odayaashii aan lagala tashanin oo aan wax haba yaraatee tixgelin meesha laga siinin marka taasi waxaad dareemaysaa in marka dowladdii ay kasoo gudubtay awoodeedii waxaan ahayn yani awoodeeda waxay ahayd facilitation in waxaan ma arkaysa ay fududayso oo dadka ma arkaysa ergadooda ayaga ay soo doortaan oo ma arkaysa ayada ay un ay howlaha iyo proceska qaabkii loo marayay iyo wixii loo baahan yahay oo ma arkaysa howlfududeynta la xiriirta ay keenaan laakiin hal qof oo ma arkaysa ay ka tixgeliyeen oo oday la yaqaano ama ma arkaysa odayaashii dhaqanka oo beelaha ma jirto taas marka waxay keenaysaa ama ay ku tusaysaa in dowladda aysan dan ka lahayn gobolkaasi iyo dadkiisi iyo odayaashiisi waxaasoo idil dee dadkani waxay leeyihiin haddii arrintu ay saas tahay annagana waxaan samaynaynaa in waxa aan leyskhasbi karin oo aan leysmuquuni karin oo waxaan dowladda ay dhoodhoobayso aysan xaggeenna keeni karin wixii meeshaas ka dhaco idil mas-uuliyaddaasaan hor u sheegay dowladda iskaleh imaam cumar waad maqlaysaa qaabka uu wasiirku hadalka u dhigay adiga yaad aaminsan tahay inay mas-uul ka yihiin xaaladaha ka jira halkaasi siyaasiyiintu qoystow hebel in la yidhahda lama ogolaale bersonal attag ay noqonaysa laakiin siyaasiyiinta kuwii ugu waaweynaa iyagaa hadlay hir shabeellana ka hadlay hawsha meeshaas ka socotona bogaadiyey taas marka waxaan isleeyahay waxa hadda meesha wadana waa siyaasiyiin wayna hadleen meel maxfalay ku bogaadiyeen oo waxa meesha ka socda ay soo dhoweeyeen oo maamulka hirshabeel ay cambaareeyeen oo dowladda dhexe ay cambaareeyeen taas marka waa wax iska cad waxaa kuu soo haray reer hirshabeelle anuu mar labaad waxaan ku celinayaa reer hirshabeelle dad isxallin kara waaye meesha uu wasiirku ka leeyahay dhaqankiiya xagga tagana aniga nin dhaqanka ka mid ahna soomaaliyeed oo ka soo jeeda oon aqaano waxaan ogahay labada maamul dhaqankii labada gobol oo imaam maxamed yuusuf uu horkacayo oo ugaas maxamed cali ugaas maxamuud cali ugaas uu horkacayo oo ugaas cabdiraxmaan ugaas cabdulaahi oo wabarkii ma garanaysaa horboodayo dhaqankii labada maamul ka soo jeeda gobol iyagaa dhisay maamulka wasiirkuna markhaatuu igay qof inkiri karaya ma jiro dhaqankiyaa dhisay way dhici kartaa bulshada qaybo ka mida inay aragti qaataan oo dadku aragtidooda ma caburinaayo aniga in odayaanoo ma raba dadka inaan carab xanaf lala aado laakiin waxaan ogahay dhaqankii ka soo jeeday labada gobol oo bayskaa oo la yaqaano oo soomaali taqaano ayaa dhiso xildhibaanadana soo saaray sistamkana ayagaa gogol u ah aniga waxaan ku celinayaa markii siyaasiyiintii soo baxday sidii horeba ay aheedoo soomaaliya wax waxaa ka jela yidhahda looma dhamma waxa waxaa ka jelay annagu kalsoonida waa kala laabanno sagaashameeyii iyo ilaa labadii kun soo socda waa la yaqaanaa waa arrintii siyaasiyiinta aan ku naqiin waxaan anugu siyaasiyiinta ugu naseexay lahaa waddanka adinkaa ka madaxa ninna idinkuma haysto cali guudlaawe mar labaadaan ku colaa madaxweynuhu waa ree hirshabeelle dabageedu waa hirre hirshabeelle gudoomiyaha baarlamaanka waa hirshabeelle wasiirka saaxiibkiia waa kane hal qofoo meelkaa laga keena ma jiro reer hirshabeelle hay is iimaansadeen dibna ha isku laabteen oo yaan maaragtay qaansada tooxa laga badin waxaan leeyahay qoriga inta dhigno duqowda iyo caqliga iyo maskaxdu ha shaqaydo waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeya cabdiraxmaan xalka marka wuxuu imaanayaa soomaalida waxay ku wada joogtaa heshiis siyaasadeed heshiiskii siyaasadeed oo hirshabelle lagu dhis wuxuu ahaa gobolna wuxuu lahaa madaxweynaha gobolna wuxuu lahaa caasimada maanta waxaan aragnaa hal gobol inuu isku darsaday haddii aan tusaale usoo qaadan labada gobol inay hal busto ahaayeen oo bustihii la wada huwanaa oo qolo hadda ma arkaysa la raba in dibadda looga saaro dhaxanta ay ay seexato ya qolada kale ay wada huwato marka waxay leeyihin annagana bustihii aan qoynaynaa taas macnaheeda waxaa waaye busto qoyan dhaxan makaa celin kara moogtahay marka hala wada fariisto hala wada hadlo caasimadii haddii ay ma arkaysa johar aheeday oo markii hore uu ahaa madaxweynaha uu ka yimid beledweyne maanta haddii madaxweynihii uu ka imaanayo shabeellaha dhexe ama johar caasimadii hala geeyo gobolka hiiraan marka taasi waxay noqonaysaa wax ka dejiyo dadka culayska ka dejiyo wadahadal iyo ma arkaysa isfahan heshiis siyaasadeed taasna waa waxa keliya horta waxaan wax looga gudbi karo dowladdu ma aha in ma arkaysaa iyadoo aan dadka kala tashan wax walba ay ma arkaysaa bedesho soomaalidu waxay ku dhisan tahay heshiis waa social contract waxaan marka cid walba haddii ma arkaysa aysan ilaalin social contractkaas cidda ugu horrayso ilaalinaysan waa dowladda oo ku ilaalinayso ma arkaysa heshiisyada la gala in ma arkaysa meesha ay ka soo baxaan haddii aan taas la ilaalinin waxa soo baxaya wax hadda aan aragn haye imaam cumar haddii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo uu xalkuna kuugu muuqdaa xalku wuxuu yahay wasiirku siduu u sheegaba madaxweynihii hore hirshabeelloha runtiis waa haddeerna tabashadu waxyaalahay ka jirta qaybaha ugu waaweynay ka mid laakiin ma waxaan ku saxaynaa qori iyo dagaal mise inta fadhiisanno oo reer hirshabeelle fadhiistaan aa la leeyahay war wixii khaldamay see loo saxa wixii khaldamay fadhiyaa lagu saxi karaahe xabad taagan iyo qori taagan laguma saxi karo madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaawe ha la soo dhoweeyo reer hirsha hiiraan ha soo dhoweeyeen ha lagu caleema saaro duqowdii ha fadhiisato dadku waa wada dhasheen waa la og yahay caasimaduna jawaar shala markay ahayd cali guudlaw madaxweyne ku-xigeen u ahaa madaxweynena cabdulaahi cusablaan noqday hadeerna ninka kaleetaan noqday qadiyadaas qadiyad saxiixa waa laakiin see la rabaa war wax tabasha sooma taagna waxaan leeyahay aniga inta la wada fadhiisto waxa dhiman aan fadhi ha lagu xallin yaan qori lagu xallin yaan buuq lagu xallin yaan dadka dib loo celin annagu haddaan odayaasha soomaaliyeed nahay dadka hirshabelle saan horey buu sheega waa ka walwalaynaa wanaagoodaan rabnaa dowladnimada in dib loo celiya ma rabno intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban oo ay igala qayb galeen wasiirkii hore waxbarashada dowladda soomaaliya cabdiraxmaan daahir cismaan iyo imaam cumar macalin abshir oo ka mid ah odayaasha dhaqanka soomaaliyeed tan iyo kulanti dambe nabaday
mahadsanid xasan kaafi qoyste oo xubinta dooda gaaban nala socodsiinayay haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal dhaqanku waa muraayadda aan midadhka lahayn ee laga tooyan karo hababka nolosha ummadaha soomaalida oo ummadahaas ka midana wuxuu dhaqankeedu wax inaga bari karaa siyaalihii ay u noolayd gaar ahaan noloshii raacatanimada ee muddada dheer ay u badnayd aan kolka maanta ka yara faalloodo soomaalidii xilliyadaas iyo hiddaheedii martisoorku siduu ahaa shalay iyo maantaba qoyska raacatada ah ee soomaaliyeed wuxuu jecel yahay inuu dego berin xoolihiisa daaq ugu filan biyo ceelna aan ka fogayn hadduu helaayo wuxuu jecel yahay in balli xareeddu waran tahay iyo ruuman qashku daboolay ay xoolihiisu waa berigii ka soofaan fiidkiina u soo hoygaan ha yeeshee barwaaqadaas waa la tilmaami karaae kol walba lama helo biyuhu dhulka kuma badna ama way ku badan yihiin halka ay fadhiyaan ayaan loogu tegi karin roobkuna xilli buu ku yimaadaa wax yar kadibna ballidaa dawrta oo cagaarka geedaha engega dayrta iyo biyaheeda guga iyo ubaxiisa waxaa xiga xagaaga iyo gabadanadiisa dilaacda iyo aroorhkeeda xilliga roobku hadduu xumaado qoyska raacatada ahi waa walwalaa aroorhka dheer buu ka baqaa biyo dayreed ama biyogu xoolaha gaarsii wax aan ahayn duqa reerku kuma fakero waxay weliba u sii daran tahay kolkay ceelka iyo cashintu kala fogaadaano geelu waaba adkaystaae ay lo-du saddex qad noqoto oo banaaxigii tahli weydo ariguna wuxuu guul oon iyo guul wabax ku jiraba uu doon u bato laba bilood ilaa saddex kolkii canaabtaas ay ku jiraan ayay cirka qaawan iyo indhuhu is-eedaan daruurtii soo korodhaba inay di'i doonto ayay ka fishaan markay caad isu rogtana huq iyo calool xumo ayay ku reebtaa laakiinse fallaadhi gilgilasho kaagamaha dhoowaatay ku maahmaaheene bal arrintan soo socota ila maleh xoolihii oo markaas soo xerooday daal iyo nacfi xumo dhacsaan lala yahay xeradii tan looga guuri lahaa uu odaygu maaminaayo ayaa bulaan iyo qufac beenihii soo yeedhaan waa digniin waa rag doonaya ogaanla'aan inaysan reerka ardaaga ugu soo geline ay isa sii ogeysiiyaan waa marti masahan meesha gabalku ugu dhacayba ah ma rag baadidoona oo xoolo diracda ku kala haaday ku raad joogaba ma xigaal reerka soo haybsaday oo hoyasho mooye aan socod dambe oo habeennimo laga idaynba ah mase waa culimmo iyo xirquraan diinbarasho mooye aan weli tacab xoolaad u soo jeesan cidday doonaan ha ahaadeena ragga soo bulaamayaa waa marti reerka ma dhaafsiisna halkan buuna hiddihii soomaalida ee martidu ka muuqanaya waa runoo waa jiilaal dheeraaday waa nacfi yari waa ciidan xumo oo waa biyo la-aan ha yeeshee waxaas oo idili duqa reerka kama baajin karaan inuu martida gogol u helo oo cunno u helo oo intay cunayaan uu waraysto uguna dul sheekeeyo si ay iyagu gogol u helaan xubnaha qoyska ayaa ciidda seexanaya si ay wax u gasiintaanna xubnaha qoyska ayaa dib jiraya haddii ay dani timaaddo oo xoolaha reerka wax dhiiqa iyo wax rag loo loogi karo laga waayo amaba ay martidu badan tahay waxaa duqa qoyska lagu soo hoyday u bannaan inuu dariisyada u qaylshado oo wuxuu higin karo wax loogu soo kordhiyo haddii kale martida qaar laga kaxeeyo duqa qoysku wuxuu u taagan yahay soomaalidii raacatada ahayd ee xilku dhibi jiray waa nin og in berri ka maalin uu isbarreer ku soo hoyan doono waa nin magaca raasanaya oo aan doonayn in la isdhexuliyo hebel laguma hoydo oo martida wuu ka seexdaa waa nin dhaqanka degaankiisa u hoggaansanoo aan doonayn in bulshadiisa uu tuka baalcad ka ahaado isweydiintuse waxay tahay sababta xilli daraaceed oo kulul aan martida iyo qoyska isugu soo beegay waa isweydiin meesha ku jirtay aan idhaahdo wax badan adigoo haysta inaad wax ka bixisaa muujin mayso deeqsinnimo kugu tallaalan iyo inaad tahay nin martidu aanay agtiisa ku qadin toban halaadin inay u dhashay waxba kuma aha marti u timid inuu laba isugu soo liso waxaase xildhibeennimo iyo martigelin doora lagu sheegi karaa hashii keli ahayd ee u irmaanayd ninkii caanaheeda martidiisa u huray oo isagoo og carruurta iyo qudhiisuba inay calool maran ku seexan doonaan isugu muujiyey sida nin ay dhiiluhu u buuxaan waase sheekada iyo kaftanka uu la dul joogo dhaqanka soomaalida ee martida ku saabsani sidaas buu ahaa ama u dhowaa waase dhab oo waxaa iyaguna jiray rag martida ka seexda oo ruuxu yaqaani uusan doog iyo daraac toona aqaladooda ku hambaasin raggaas iyaga ahay raacatada soomaalida kuma badnayn dhaqankoodaasina wuxuu u soo jiidi jiray quursi iyo darrow joogto ah oo xataa warasada ku abtirsataa aan ka harin waxaa haddaba jirta suugaan aad u tiro badan oo soomaalidu ay ku ammaantay martigeliyaha wax u quura kubkubooraha socotada ah isla markaasna muudalka daraabaysa bulshadii hore ee soomaalidu waxay tiqiin tilmaamo dhowra oo ninka ku sheegan ay u aqoonsanayd nin horaad nolol dheer loo rajeeyo hadduu iishana in loo duceeyo mudan waxaa ka mid a geesinimada xaaje aqoonta xaragada dulqaadka aftahamada iyo marti u roonaanshaha martida oo si fiican loo sooraa waxay ahayd tilmaan uu gabyaagu dadka kale ku ammaano isaga qudhiisuna hadduu isku og yahay iyo haddii kaleba uu isku ammaano waa tahaye suugaanta martidu waa tan badane aan soo qaata maanta xaaji cismaan sharmaarke oo ka mid ahaa raggii sadanadii hobyood ee mudug magaca dheer ku lahaa waxay ahayd mar isaga iyo suldaan cali yuusuf xiriirkoodii uu madmadow soo dhex galay inuu suldaanka daacad u yahay ayaa laga shakiyey markaas baa geeska la geliyey hadday la noqotay in laga gardaran yahayna wuxuu tiriyey tix cabasho ah uu ku muujinayo inuu leeyahay shan tilmaamood oo lagu wada og yahay ayna la ahayd inaan looga maarmi karin haddii inta la xaal marin waayo uu hobyo iyo sadanadaba ka calool go'o dabadeedna ka dalaabo tilmaamahaas iyaga ah ee xaaji cismaan uu gabayga ku sheeganayo waxaa ka mid ah deeqsinimada iyo martigelintii wacnayd ee uu islahaa bulshadu way kugu wada taqaan gabaygaa oo dhextaalkiisu yahay sow la tebi maayo waxaa ka mid ah tuducii uu ku odhan jiray erge toban habeen soo dhaxday oo timid halkan joogo tulda geela inaan loogo waad igu taqaaniina waa laygu wada toosayaa taajir saan ahaye gacantan tashiilada aqoon sow la tabi maayo dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
mahadsanid axmed faarax cali idaaja oo inoo soo jeedinayay barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha idaacaddii galabnimona waa naga intaasi waa falastiin axmed iimaan iyo anigoo haaruun macruuf oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo